halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o da waad si toosa uga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada oo bisha janaayo ee tahay shan sannadka labada kun iyo labaatanka idaacaddeenna subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aanu idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo samaysay markii ugu horraysay sharciga duulimaadyada rayidka ah yukrain iyo raashiyaankii burbure ah qaar waxay wataan taargo ethoobiyaana marka dhammaantood because civil aviationkii soomaaliya sharci oo maarata u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxii ugu horreeyey ayay baarlamaanka soomaaliya u dhigeen in civil aviationka soomaaliya uu taargo soo saaro sidoo kale waxa aad maqli doontaan dowladda kenya oo adkaynaysa ammaanka waddankeeda sababtu maxay tahay waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee hanjabaadaha maraykanka iyo iiraan ee hawada idiin marinayaan isu marinayaan aan rahda qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah dugsigiyada tababarka cunto karinta oo magaalada hargeysa ku soo badanaya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida tobannaan kun oo ciraaqiyiin ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada baqhdaad iyagoo u baroordiiqaya dilkii generaalkii iiraaniga ahaa iyo hogaamiyayaal reer ciraaq ah oo maraykanku ku dilay gantaal tan oo cirka ku sii shareertay xiisadda bariga dhexe oo aan markii horeba lagu adag ku taagnayn ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa ka mid ahaa dadka dibadbaxayay markii la aasay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi oo ku qaylinayay hadallo ay ka mid ahaayeen maraykanku geeri ayuu naga xigaa iyo maraykanku waa shaydaanka caalamka ugu weyn dadkan mudaharaadayay waxaa ka mid ahaa rag wejiga uu qarsoonaa oo ah maleeshiyaadka sida xoogga ah u taageeri jiray qaasim sulaymaani meydka sulaymaani ayaa axad ah la qaadayaa oo la geynayaa tehraan si aas qara loogu sameeyo magaaladii uu ka soo jeeday ee kermaan
dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku dartay liiska argagixisada jabhadda ah caasibul axdi inkasta oo ay sheegeen inay yihiin urur maleeshiya dagaal haddana waxay sheegeen waa urur argagixiso oo caawiya dalka iiraan dagaalka ay ku wado bariga dhexe amaba ay ka wado gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay ka soo saareen war qoraale oo ay ku sheegeen in lagu soo rogayo cunuqabateen laba ka mid a hogaamiyaasha kooxdaasi oo aan dhaqdhaqaaq samayn karin wasaaradda arrimaha dibadda ah ayaa wasiirkeeda mike bambeyo wuxuu ugu yeeray kooxdani hogaamiyaasheeda inay yihiin koox fallaaga ah oo caawinaysa dowladda islaamiga ee dalka iiraan ciidamadooda waxaa sidoo kaleeto lagu daray warka in caasibul alxaq oo loo yaqaano ururka xaqa uu taageero ciidamada qudiska la yiraahdo ee iiraan oo horey maraykanka laftooda uu ugu daray argagixisada
hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxa ay yeelanaysaa sharci duulista rayidka ah sharcigan ayaa soomaaliya aysan weligeed yeelan laga soo bilaabo sanadkii kii xildhibaanada haddaba golaha shacabka ayaa meel mariya sharcigan maariya hay-adda duulista rayidka ah axmed macalin ayaa cabdiqaadir maxamed cabdulla uga warramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay sharcigani horta marka laga soo bilaabo xilligii xorriyadda kii soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii asaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsiin arrintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto ku soo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daaladhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda dikreeto kusoo saaray hay-adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddo hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey ilaa hadda ma jirin sharci duulista reerka soomaaliyeed oo shuruucda caalamka la jaan qaadaysa marna ma yeelan soomaaliya marna ma yeelan laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa iyo hadda hay-adda wax sharciya ma lahayn magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay-ad ahaan uma jirin waan gartay sharcigan maanta la meel marsiya golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmiyad idiin leeyahay maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baahi intee lagu qabteen cabdiqaadir waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ah way lumiyeen garoon leh shahaado eerboor kasta hay-addana waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku koontaroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah lix iyo iyo ow ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka kenya waxay leedahay five iyo y oo shan ya ah marka soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro waxaa xusid mudan soomaaliya haddaysan taargay ku duusheensan lahayn sagaashankii ilaa hadda duulimaadyada soomaaliya ka shaqeeya aan marna joogsan waxay wataan taargo kale wadamo kale oo aan soomaaliya ahayn waa sax waxay wataan badankood taargo ama kenyaan ah badankood taargo qaar south africanay wataan qaar waxay wataan taargo oo ukrain iyo raashiyaankii burbure ah qaar waxay wataan taargo ethoobiyaana marka dhammaantood because civil aviationkii soomaaliya sharci oo maarata u saamaxaya inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxii ugu horreeyey ayay baarlamaanka soomaaliya u dhigeen in civil aviationka soomaaliya uu taarga soo saaro sidaasi la mid a garoomada soomaaliya oo dhan shahaado la siiyo ay ku shaqaysan karaan sidaasi la mid a nimanka air traffic controllers la yiraha oo diyuuradahaga bayloodyada injineerada diyuuradaha ka shaqeeya iskuullada aviationka tababarka siiya dhammaantood shahaado iyo laysan ay u baahan yihiin hore dowladda soomaaliya uma samayn karin maanta laga bilaabo laakiin taas ayaa maaragtay dhabaha loo xaaray soomaaliya waxaa ka shaqeeya diyaarado badan aad baa loo hantaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality controlka diyaaradahan marka hantaa way jirtaa iskuma haysana laakiin hadda wax ma ka bedela sharcigan sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa waxaan mar dhow samaynaynaa oo oo sharcigan inoo saamaxaya inaan samayno waxaa la yidhaha in approved maintenance organization ama waxaa loo yaqaano hangarka oo garaash camala oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsan yihiin f a a da maraykanka iyo european aviation safety agency oo loo yaqaan iyaasa injineero ay aqoonsan yihiin ayaa ka howlgeli doona kaasna wuxuu soomaaliya u saamaxayaan inuu qualitiga diyuuradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan hadda lafteeda ma liidano oo dayuurad kasta oo soomaaliya ka shaqaysaa soomaaliya keliya kuma eko waxay u duushaa wadamo aviationkooda uu dhammaystiran yahay sida kenya oo kale ethoobiya oo kale iyo dhammaan wadamada carabta marka ma liidano sidii la rabay ma ahin laakiin ma liidano hadda lafteeda hadalkaasina waxaa uu dambeeyey maarayaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin waxa uu warramay wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed cabdulle
ammaanka waddanka kenya ayaa si weyn loo adkeeyey kadib markii khamiistii lasoo dhaafay ay dalkaasi gobolkiisa xeebta ee laamuu ay ka geysteen kooxda al-shabaab weeraro ciidamada booliiska ee magaalada nairobi ayaa xalay si weyn loogu arkayay magaalada ayagooo sugaya ammaanka dhowr goobood haddaba wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan dhinacyada badan taabanayso ku eegaya amniga nairobi iyo guud ahaanba kenya inkastoo markii horeba ay ciidamada dowladda kenya ay dagaal xoogan kula jireen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya dhulka hawdka ee booni iyo dhanka gobolada xeebta haddana waxaa maalmihii lasoo dhaafay aad loo adkeeyey ammaanka dalka oo dhan gaar ahaana magaalada caasimada ee nairobi iyo goobaha dalxiiska ee dalka oo ay ka mid yihiin gobolada xeebaha ee loo dalxiis tago arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii khamiistii lasoo dhaafay xubno ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo ka soo ambanbaxay magaalada mombasa kuna sii jeeday ismaamulka laamu halkaasoo ay ku dileen saddex ruux oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga la weeraray iyadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda kenya ayaa bilaabay howlgallo xoogan oo ay ku baacsanayaan kooxihii weerarkaasi geystay iyadoo ciidamada dowladduna ay baaritaano iyo howlgallo xoogan ay ka wadaan wadooyinka isku xira magaalooyinka mombasa iyo laamu cyrus aguna oo ah afhayeenka dowladda oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi waxa uu dadka kenyaanka ah uu u xaqiijiyey in hadda ammaanka gobolada xeebta la adkeeyey isagoo intaasi ku daray in afar ka mid ahaa raggii khamiistii lasoo dhaafay weerarka ku qaaday gaariga rakaabka ah la laayay qaar kalena gacanta lagu dhigay falanqeeyayaasha arrimaha ammaanka ayaa qaba in deymo badan oo dalka lagu leeyahay iyo musuq maasuq dalka ka jira oo isbiirsaday la aaminsan yahay inay wiiqeen in dowladdu ay guud ahaanba ka guulaysato maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee weerarada ka geysta gudaha dalka kenya axmed xasan aadan waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha dhanka amniga ee geeska afrika ma u darasayo in sanadkan cusub uu la imaan karo isbeddel weyn marka laga hadlayo dagaalka ay kenya kula jirto kooxda al-shabaab khatarta amni ee ka imaanaysa dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa mid weli taagan sida ay dad badani la socdaanna kooxdu tan iyo dhammaadkii sanadkii tegay ee laba kun iyo sagaaliyo toban waxay dhowr weerar oo khasaaro geystay ka fulisay gudaha dalka kenya haba ugu badnaadaan deegaanada dhaca soohodinta u dhexaysa kenya iyo soomaaliya weerarkii ugu dambeeyey ee noocan oo kale ahna wuxuu labadii bishan ee january ka dhacay magaalada xeebta ee laamu waxaana sidaas u leeyahay sababo dhowr ah oo arrintan loo aaneynayo tan koowaad waxaa sanadkan la saadaalinayaa in xaaladda dhaqaale ee dalka uu yaro cakirmi karo maadaama la filayo in la bilaabo bixinta lacagihii deymaha ee lagu horumariyey kaabayaasha sida dhismaha waddadii trainka iyo waddooyin waaweyn intaba qarash badan ayaa marka la filayaa in loo weecin doono dhinacan si qaanta dalka lagu leeyahay loo yareeyo meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey waxaa ka mid ah magaalada caasimada ee nairobi oo xalay la arkayay gaadiidka ciidamada iyo ciidamo boolis ah oo la dhigay goobaha muhiimka ah sida huteelada iyo goobaha dadweynaha ay ku badan yihiin shan iyo tobankii bishii janwari ee sanadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka duusid ee magaalada nairobi halkaasoo ay ku geeriyoodeen ilaa koob iyo labaatan qof oo ay ku jireen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday loolanka siyaasadeed ee doorashada soo socota ee labada kun iyo labaiyo labaatanka oo hadda dalka kasii bilowday iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan wada shaqayn fiican lahayn ayaa ka mid a caqabadaha dalka ka jira arrinta labaad waxaadba moodaa in uu dalku galay loolan doorasho iyadoo aanba la gaarin xilliga doorashada oo laba sano ay hadda ka harsan tahay sanadka laba kun laba iyo labaatan ayay dhacaysaa doorashada kenya tan iyo markii ay isgacan qaadeen oo ay heshiis gaareen madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaridka raila odinga raila odinga labada mas-uul waxay ku heshiiyeen dhisidda koox xal u raadisa sidii loo dhammayn lahaa xasilooni darrada siyaasadeed deetana kooxdu waxay soo saartay qorshaha caanka noqday ee b b i waxaa la yidhaahdo building bridges initiative qorshaha isu soo dhoweynta dhinacyada iskhilaafsan qorshahan ayaa lagu wadaa in loo qaado afti dadweyne sidaas awgeed waxaa muhiim ah inaanay dowladdu ka mashquulin waajibaadka subidda amniga maadaama khatartu weli taagan tahay sida dhowaanba ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa sanadkii tegay weeraro kala duwan ka geystay gudaha dalka kenya oo ay caasimadu ka mid tahay iyadoo sidoo kale qaraxyada iyo weerarada ay al-shabaab ka geysteen kenya ay barbar socdeen dad ajanabi ah oo deegaanada xuduudaha ay ka afduubteen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
xiisada u dhexaysa iiraan iyo maraykanka ayaa cirka isku sii shareertay tan ayay ka dambeysay dhowr maalmo kadib markii la dilay jenaraal qaasim sulaymaan oo ahaa ninkii ugu sarreeyey ciidamada kacaanka iiraan ee laanta qudus dhammaan caalamka iyo gobolka bariga dhexe ayaa arrintaasi si aadan looga hadalhayaa sahre cabdi axmed ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo waxyaabaha la filan karo gaar ahaana dhinaca iiraan waxay ka wareysatay cabdiqaadir maxamed cismaan cabdiboqor oo ah dhaqaalayahan ka faallooda gobolka oo degan gobolka minnesota
sara dowladda iran waa waxa ay aad iyo aad u danaynaysaa inay u arguddo generaalkii laga dilay sulayman qasim marka laakiin waxa ay doonaysaa waxa weye inay waxyaalahan dagaalada daxsoon ama proxy wars waxa ay dhahaan iyo inay maaragtay khaarijino dadban oo maleeshiyaadka ciraaq u jooga kuwa u jooga syria yemen meelaha sacuudiga kuwa ay ka howlgeliso waxyaala noocaas inay ku aargudatay doonaysaa maahane dagaal toos ah oo ay la gasho maraykanka marna diyaar umaaha maxaa yeele hade maraykanku waa waa wa waa quwad aad aad u weyn waxayna og tahay inaysan u babacdhigi karin oo ay maaragtay ay burburinayso waa tahay marka waxeeda un waxay noqon doontaa wax banaanka iyo bariga dhexe iyo gobolka un ku eg ee laakiin aan meelo kale fogfog soo aadin aad iyo aad aad iyo aad maraykanna hadda maba ma soo gaarto maraykankuna muddo aad iyo aad u fog ayuu wuxuu raadinayay inuu ka takhaluso ama maamulka burburiyo ama hogaanka uu iiraan ka ka bedelo waxa ay yidhaahdaan regime change marka wadamada ku heeraarsan iiraan oo dhan ayaa waxay u yaalaan u joogaan ciidamo uu ku leeyahay xarumo ciidamo fara badan badaha u dhow ayaa waxay u joogaan maraakiibtan diyaaradaha qaada marka in muddo ah ayaaba hawshan socotay laakiin mar walbaba qolooyinkan midooda yurub ayaa ayaa waxay lahaayeen si kale oo aan dagaal ahayn bal kii ciraaqa lagu fashilmay kii afghanistan lagu fashilmay dagaalka waxna gelinine bal cudaqabatayn iyo horta marka hore maamulka lagu jilciyo dhaqaale ahaan markaa wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inuu gudahaba ka burburaba marka laakiin aad iyo aada loogu dhow yahay lagu heeraarsan yahay haddana hadee saddex arrin marka la fiiriyo trump wuxuu danaynayaa xitaa isaga inuu dagaal toosa ku qaado haddii ay u suurtageliso dhanka congresska waa tahay inkastoo hadda gudaha dalka maraykanka markii la fiiriyo xisbiga dimuqraatiska ay dhaheen waa dagaal aan nalagala tashan weerarkii lagu dilay ninkii ugu sarreeyey ciidamada iiraan laakiinse dhinaca kale markii laga fiiriyo dagaalka maraykanka uu ka wado gobolka bariga dhexe ee ka dhanka ah isis saameyn intee la eg ayay arintan ku yeelan kartaa maadaama weji kale oo colaada oo hor leh maraykanka uu gobolka hadda isaga sii abuuray
marka dhanka marka la fiiriyo dhanka isis saameynay ku yeelanaysaa maxaa yeelay maraykanka iyo iiraan iyo ciraaq iyo suuriya intaba waxay ka sinaayeen la dagaalanka isis oo hadda ninkaan la dilay generaal suleyman suleyman qasimi oo ciidamada ku magac dheer qudus ama fela qudus la yidhahdo madaxda u ahaa wuxuu ahaa ninka loo loo tiiriyo inuu qeyb weyn ka qaatay jebinta isis lagu jebiyey ciraaq iyo syria marka inkastoo asiga dhanka shiicada iyo waxaa iyo maamuladaas shiic ahaan u taageerayay laakiin hadda haddii iiraan iyo maraykan xaaladooda noqoto dabcan waxaa soo gelaysa israel aa soo gelaysa waxaa wadamadan galf countrieska la yidhahdo ee carabta khaliijka ayaa soo gelaya arrintii marka ku wajahaneed la dagaalanka isis waxay isu bedeleysaa marka arrin iiraan iyo inta la jirto oo hoos ka taageera sida china oo kale sida ruushka oo kale iyo inta taageeraysa israel iyo maraykan iyo wadamada sacuudiga iyo imaaraadka ay ugu horeeyaanoo khaliijka oo ayagana dhanka kalea marka arrintu dhankale ujeehisamaysa baarlamanka ciraaq dabcan ciraaq halbowlo ayay u tahay iyo muhiimad howlgalka maraykanka ee bariga dhexe laftooda waxa ay yeelanayaa kalfadhi arrintaasi uga hadlayaan maxaa ayaga laftirkooda la fili karaa inuu ka imaado ama ay ka wada hadlayaan
wax wax weyn ma ma laga filayo number one waa waxay ahayd waddankooda lagu xadgudbay waxaa la dhaawacay madax banaanidooda laakiin haddana maadaama ay maraykanka in in aad iyo aad u fara badan ay ku tiirsan yihiin waxaa laga yaabaa in dowladda official aysan waxweyn kasoo bixin ama ugu yaraan in nala tashaday ahayd in noo sheegay ahayd in dhulkeena waxaa lagu sameeya ma ahayn waxyaala noocaas oo kaleo hadalla aad u jijilicsan inay kasoo baxaan ayaa laga yaabaa maxaa yeelay jaamacadda carabta oo kale hadda ilaa hadda warmaysan kasoo saarin shalay markii maaragtay turkiga ay weerartay kurdiyiinta oo kale yani jamacadda carabta inta fariisatay waxay kasoo saartay cambaarayn laakiin hadda maadaama maraykankii uu weerar duqeyna ku sameeyey ciraaq oo haddee allies ahaayeen waddankiisa gudahooda uu ku sameeyey ma aysan weli aysan ka hadlin marka xoogaa hadalla jilicsan waxdaas inay kasoo baxaan waa laga yaabaa laakiin wax weyn oo qiimo leh ma aha laakiin weli way wareegayaanoo wasiirka arrimaha dibadda hadda wadamo fara badan wacaya oo hadda bakistan waxaan arkayay naftirkeeda qaylinaysa oo laleeyahay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la hadlay madaxweynihii afghanistan laakiin meeshii bakistan uu la hadlay oo quwad muslim ah oo aad iyo aad u weyn oo haddana iiraan deris la ah uu la hadli lahaa masalan ra-iisul wasaarahoodii ama uu la hadli lahaa uu iiraan ninka isaga dhigiisa ah oo wasiirka arrimaha dibadda ma aanu la hadlin wuxuu la hadlay ninka ciidamada haystay marka xoogaha rafasho noocaasna way wadaan oo inay aamusiyaan calalaqal cambaareynta xadadaan hadday dagaalka lagu qaaday iiraan oo kale taageer u helayaanna ay u raadiyaan maxaa yeelay tanaba wuxuu danaynayaa dagaal inuu galo si ama loosoo doorashadiisa darteed ama arrinta israa'iil uu ku qanciyo oo maaragtay waddan keliya ee maanta ku yaala bariga dhexe ee israa'iil kasoo horjeeda waay maxaa yeele wadamada carabta hadda israa'iil ay u kala ordayaan sidii ay maaragtay xiriir fiican ula yeelan lahaayeen marka waddan keliya oo taagan oo anta israa'iil ah waa waa iiraan marka iiraan in laga takhaluso waxay gift weyn u tahay ama hadiyad u tahay israa'iil waxay kaloo gift u tahay ama ama hadiyad u tahay wadamada khaliijka oo sida cira sacuudiga iyo imaaraadka oo kale marka iso iyo doorashadiisa saddexaas arrin ayaa laga yaabaa inuu dagaalka ay ku tartarsiisaa laleeyahay hadalkaasina waxaa u dambeeyey cabdilqaadir maxamed cismaan cabdi boqor oo ah dhaqaalayahan ka faalooda gobolka oo degan minnesota sahre cabdi axmed ayaana u waramayey
markana sheeko ka duwan dhinacii sheekooyinka siyaasadaha haddii aan bal eegno hargeysa waxaa magaaladaasi lagu soo bandhigay barashada cunto karinta faa'iisaah aadan axmed waxa ay hargeysa ku bartaa haweenka xirfadda cunto karinta haddaba wariyahayaga qadar maxamed cakulle ayaa kula kulmay xarunteeda hargeysa wuxuuna ugu horreyntii kala sheekaystay xirfaddan iyo sida ay ku baratay waxaan iminka soo galay mid ka mid a iskuullada cuntada lagu bartay magaalada hargeysa ku yaala qof dumara ayaa haysata iminka waxay muuqda runtii qaar ka mid a ardayduna waxay ku jiraan duruusta ay qaadanayeen laakiin marka hore waxaan jeclay bal inaan wax ka ogaado cuntooyinkan ugu horreyn walaal magacaaga ii sheeg marka hore magacayga waxaa la dhaha fayse cabdi aadan fayse iminka alaab badan baad halkan ku haysaa waxaan arkayaa halkan cuntooyin kale noocnoocoo diyaarisay halkan kale waxaan arkayaa sharaab isaguna diyaara halkaa ilaa laba dherina way ku shidan yihiin marka bal waxaad sharaxdaa dadka ku dhegaysanaya sawir ka muuji xageed ku baratay adugu anigu walaal horta cuntadan iyo barnaamijkan aynu ku dhex jirno markii hore dalinyaraa hooyooyinkii ayayaashii waalidkii baa laga soo bartay markii dambe xadaarad baa laiska gaadho waa laiska ilbaxay tuulaa jira ay dumarku u dhigaan oon tegi jirnay kadib haddana wixiiba laiskala yimido wax youtube leedhaa baa soo baxay waatay intaanad internetka ama faa'iidada youtube tusaale ahaan aynaan gaadhin bal iminka halkan halkan dherigan ku saaran muxuu yahay dherigan ii saaran kalaankal baa leedha waatay markaa ma hilib hilib baan arkayaa khudaarna waan arkayaa a waa hilibkii geela basashii baradhadii tamaandhadii wixii oo dhan oo laisku wada dhalaalinayo haddana waxaana buhaaraad baa leedha lagu wada darayo waayo xaggan kale waxaan ku arkaa cuntooyin huuris aan mar dhaweyd maraad ardayda la kala hadlaysay qeybta kale ku diyaarinaysa bal ka ka sheekee huuriskani waa baastadeenii oo duqadii wixii la odhan jiray dee berigii hore duqadii gooni loo kariyey deetana taasaa dhinac walba gooni loo karinaya waa laisku darayaa beed baa lagu daraya dee cuntaa iska sheeginay soo baxaysa markaa baasta huurisaa ladha kalluunka ka waran isaga maxaad noocyadu samaynaysaa kalluunka isagana saddex nooc baan u sameynaa finger baan u sameynaa oo si dhuudhuuban loo sameeyey ku kaloo leedhaa kalaab baan sameynaa qoyan ku kaloo isna adu saddex nooc baan sameynaa maanta casharka saddex nooc baba noogu jira waan gartay waxaad moodaa inay hawl aada u culus tahay waxaa soo hadal qaaday youtube-ka maxaad ka baratay youtube-ka ooyin badan baan ka baranay soomaali iyo ajaanibiyo carab ba iskugu jira de wax walba ada gurigaaga jooga magacyada imika dukaanadeenan oo kale subermarketyo waaweyna laga furay magacyadii waxay kastoy ku daraan waad kasoo helaysaa magacyadii kaad ka baranaysaa deetana halkaasaabad ku sameyn saacaddaa laga bilaabo dabaaq carabiyadaaba tahay wixii imika ay karinaysay baabad karinaysaa shan mirir maxaa faa'iideed ka heshay markaa bal mar iyo laba taabo yani youtube-ka ama internetka technologygu saa maxay si aan kuu sheegayo cuntooyinka anagoon garanayn gabadha carabiyadda waxay samaynayso anigu maanta waan sameynayaa waxaasoo arday waxay soo eegteen in maxaa la dhahda de san wuxu dhigayo dawan ka wada faa'iidnay dhammaantayo waxaan arkayaa sharaab noocyo kala duwana bal ka sharaabka in yar aniga dhegeystayaasha noo fasir waxa weeyaan sharaabadeena wadankeena kasoo go-aan wadanigaas waxaad anu dadka waxaan kula talin laha horta waxaad qasaacadaysan waxaa iska daaya maanta tobanka kun baad ka samaysanaysaa jeeg dhano sharaaba saytuunkii ofakaadhadii cambihii nooc walba u yaala marka caruurteenna iyo inagaba taas ay noo faa'iido leh bal dhadhami macaankiisa waad yaabasa waatay afakaadhadan iyada gaar baad u dhigtay caanana waan arkayaa dee wataa imika ma arkaysaa macaankeyga dan waan kuu shubayaan yaryaris markaan isku daro maxaad ku darsay afagaadhada mar iyadoo keliya taan radqaa marna waxaan ku daraa mushakalo cambe lafkii baan ku darayaa cambe babaygii baan ku darayaa dhowr nooc baan isku daraya laakiin tan imika kortaalle waxaad moodaa inay caana ka muuqdaan caanahan caanahan daasada ayaan ku radqaa qofkii doonaya kuwa freshka loogu radqaya
marka caanaha waad ku dartaa caanahan ku ridqaa in yaroo sonkora sonkorta haddaan doono kuma daro Waa biyo barafaad ku ridqaysaa de macaankeyga waad yaabaysa marka bal ugu dambeyn waxaad ii samaysaa een, aniga bal ii shub een, afakaadhadana doon in yar ii shubto waa tahay niminka waan dhadhabinayaa bismillah waan waan- waan dhameeyey koobka aad ii shubtay koob kale mise kalabaad waa iib may noocyadan kalaad dhadhaminaysaa taa waad dhadhamisa qaybtan cuntadan halkan een, bal aan waxaan doonaya inaan iyadana dhadhamiyo maxay tan maxay noqonaysaa halkan waa baasto huurisa iyo sabaayad huurisa waxaan ku horeynayaa anu sabaydan aada u jecelahay laakiin maanta maaragtay bal baastadana huuriska ayaan doona tijaabiyo haddii aa la yidhaahdo bismillah maasha allah
waa tahay faa'iisah gabadhaasi faa'iisah aadan axmed waxay u warramaysay wariyahayaga hargeysa qadar maxamed cakulle sahra een, warbixintan eh, baasto huurisa dee horta hore uma maqal aniga Hilib- yaaba hilib- yaabana hadda waxaa la waxaa la hurinaya maxay totolo hi- hilibka huuriska abaynu naqaanay Haa.
waa hagaag gabagabadii barnaamijka aynu dhegeystayaal soo gaadhnay waa axmed cali cigaal iyo heestii dad hargeysa soo maray
markii ugu horreysay ihaleelay caashabo Ah, mahalkan fadhiistaa markii ugu horreysay ihaleelay caashabo Ah, mahalkan fadhiistaa mahaygii jacaylkee hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa mahaygii jacaylkee hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habeenkii taariikhdii aha aha maalintii ilaahay haddii ihe ihe haatan saacaday tahay aha aha iyo markii la helaye isku soo hagaagee habeenkii taariikhdii ah, ah, ah, maalintii ilaahaddii eh, eh, haatan saacaday tahay ah, ah, ah, iyo markii la helaye isku soo hagaage
codkaasi baxsane axmed cali cigaal ayaan idaacaddeenii kusoo gebagabeynaynaa subaxnimo waa anigu saare cabdi axmed ah iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil iyo elyaas gabayaaho iyo dhammaanba injineerada v o eda waxaan kulligeen baydin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
mamarkaan hawoode habeengeeyo gubo ku heraaran doxada igaygu rahay mamarkaan hawode habsangeeya ugugo ku heraaran doxada